subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax khamiisa oo bisha abriil ee tahay toddoba-iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahraa cabdi axmed
hogaanka aan anugu joogo iyo tiimka anigaan madaxda ka ahay siday u gurmadeen bay u badbaadiyeen ay u dhiig dhaqeen ay u siiyeen hoyaad ay u siiyeen meelay ku hergalaan iyo shaqadii ay qaban jireen meelay ka sii wataan iyo wax kastoo ay u baahnaayeen intii awooddanada aheyd amba maandeedkeeda uu saamaxayay ayaa horta ugu weyn abaalmarinta qaybta layga siiyey kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqul-insaanka xasan shire sheekh oo lagu guddoonsiiyey magaaladan washington abaalmarin lagu aqoonsaday howlihiisii udoodista xuquuqul-insaanka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dowladda maraykanka oo sheegtay inay ka noqoto in ay bannaanka ka qabqaban doonto dadka sharcidarrada ku jooga dalkan ee soomaalida qodobadaasi iyo sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imaanaya degmada balanballe ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaasoo keenay in toddoba qof oo carruur u badan ay u dhintaan in ka badan laba boqol oo dad ahna lala jiifiyo isbitaal maxamed nuur bidaar oo ah madaxa hay-adda i m c ee isbitalka degmadaasi gacanta ku haysa ayaa waxa uu ka deeranayaa xaaladda dadkaasi dadka labadii asbuucoo lasoo dhaafay dad aada u fara badan oo ilaa gaaraya ilaa laba boqol ku dhowaad baa lasoo jiifiyey isbitaalka dadku cudurkan soo ridanayay waa oo aadka ugu nugul waa carruurta iyo dadka waaweyn marka dadka hadda jiifa ilaa boqol iyo konton baan ku qiyaasanaa dadka dhintayna waa ilaa toddoba qof ilaa afar qof isbitaalka ku dhex dhimatay saddex qofna tuulooyinka u dhow degmada ayaa iyagoo dhintay laga keenay marka ilaa toddoba qof waa kiisaska dhimashada haddana wax gurmud oo la taaban karoo saxa oo dadkaas ay helayaan oo ku filan ma jiro marka waxaan ka codsanaynaa maaragtay dhammaan dadka ay khusayso caalamkala jooga hay-adaha iyo dadka u dhashay jaaliyadaha inay gurmud deg dega lasoo gaaraan dadkan saraakiisha militariga maraykanka ayaa cambaareeyey duqeymo ay ciidanka cirka turkiga labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku beegsadeen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka dagaalama ciraaq iyo suuriya kornel john dorian oo ah afhayeenka howlgalka maraykanka ee bariga dhexe ayaa sheegay in weerarada uu turkiga uu ku beegsanayo kurdiyiinta suuriya ee xulafada la ah maraykanka ay xagaldaacinayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish sidoo kalena ay khatar gelinayaan fayaqabka ciidanka maraykanka ee aaggaasi jooga john dorian ayaa sheegay in turkidu ay soo wargeliyeen ciidamada maraykanka wax ka yar hal saac ka hor inta aysan bilaaban duqaynta cirka ah arrintaas wuxuu ku tilmaamay arrin aysan ka filayn dowlad saaxiib ah oo wada shaqayn kala dhexaysa maraykanka afhayeenka ciidanka maraykanka ayaa diiday inuu sheego tirada xoogaga kurdiyiinta ee suuriya iyo ciraaq ay turkigu dileen balse kooxda xuquuqda aadanaha ee suuriya ayaa sheegtay in weeraradaasi dhinaca cirka ah ay militariga turkiga ku dileen ilaa iyo sideed iyo labaatan ka mid ah xoogaga kurdiyiinta
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan oo wararka idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa soo dhoweeyey go-aankii ka soo baxay hay-adda socdaalka maraykanka ee ah inay joojinayaan qabqabashada dadka soomaalida ee sharci darrada ku jooga waddankan hay-adda socdaalka maraykanka ayaa ku wargelisay safaaradda soomaaliya ee magaaladan washington arrinkaasi in soomaalidana aan sharciga ku haysan wadankan aanan laga soo xiri doonin guryahooda ama goobaha shaqada ayay hay-addu ku wargelisay safaaradda haddaba nuur xasan nuur bukhaari oo barbarkeyga midig fadhiya ayaa warbixintan nooga diyaariyay wuxuu ahaa hadal ay ku farxeen soomaalida ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan kuwa aanan sharciga haysan oo wadnaha farta ku hayay kadib markii uu dhowaan bilowday ugaarsiga dadka loo diiday deganaanshaha safiirka soomaaliya u fadhiya magaaladan washington axmed ciise cawad ayaa v o eeda u sheegay in dadaal ay samaysay safaaradda ay ku suura gashay go-aankan ka soo baxay hay-adda socdaalka maraykanka waxaan idin noo ahaa markaanu u sheegnay oonu nidhi soomaalida inaad si gaara u bartilmaamaysanaysaan ba bay u muuqataa waxay yidhahdeen waa waa noqdeen war waxay naga qaateen warar ziyaada ah dadka aanu leeda qabeyn anagu waa qoladaanu maaratay xiriirka leedan focal pointiga halka xarunta jooga dadkoodii markay soo haydiyeen waa noo soo noqdeen waxay yidhahdeen waxaanu amaray gobolada oo dhan inaan qof soomaaliya gurigiisa loogu tegin xafiiska loogu tegin shaqada loogu tegin aan la raadsanin annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii ma anaan dembi horle uma anaan qabsan oo kale ma anaan uma anaan noqonin toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu afhayeenka hay-adda socdaalka maraykanka brendan redy uu ku dhawaaqay in afar kun siddeed boqol iyo kow qofood oo soomaali ah ay wajahayaan tarxiil arrintaasi wax ay walaac badan gelisay soomaalida dalkan ku nool iyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga laakiin hadal kale oo ka soo yaray hay-adda socdaalka ayaa qaadaya culeyskii saarnaa soomaalida aanan sharciga haysan ee maraykanka ku nool sida uu leeyahay suud colaad oo u dooda xuquuqda qaxootiga soomaalida kuna sugan gobolka minnesota wallaahi culeys aada u weynay maaragtay ay ka qaadaysaa because dadka soomaalida dad maxay ahaayeen oo wadankoodii oo weli si fiican u xasilin inkastoo aad dawladda ka dhalatay soomaaliya wadankii maadaama uu xasilin dadka soomaalida waxay haysteen wax la dhaho ogolaansisho ogolaanshiyo inay maraykanka ay qaxootinimo ku joogi karaan qofka sharci darro kusoo galana uu maaragtay uu heli doono asylum seeker protection wax la dhaho marka fursad aad u weynaysiinaysaa wallahi sharci yaqaanada soomaalida maraykanka ayaa iyana wax lagu farxo ku tilmaamay dadaalka safaaradda iyo go-aanka ka soo baxay dowladda maraykanka ee ku aadan inaanan hadda kadib guryahooda iyo goobahooda shaqada laga soo xiri doonin dadka aanan sharciga haysan waxaa ka mid ah sharciyaqaanadaasi amiin haaruun oo ah looyar dhinaca qaxootiga ah oo ku nool dalkan maraykanka nuuro horta arrintan waa soo dhaweyneynaa war fiican ayuu sheegay safiirku haddii aan loogu imanayn dadka soomaaliyeed ee dib u celinta ku xukunaa guryahooda iyo goobahooda ganacsi waa arrin walwalkooda dhimi doonta wax weyna ka tari doonta khatartii iyo cabsidii badnada jirtay waxaan ognahay mar walba siyaasaddu way shaqaysaa oo markii horeba madaxweynaha dikreetadii soo saaray ee u horeysay bishii january toddoba iyo labaatankeedii waxaa ku jirta waddanka ciraaq haddana markii lixdii bishii march uu soo saaray mar labaad markii maxkamaddiis hortaagtay sii koowaad in uu haddana waddankaas ka saaray taasoo lagu saleynayay in maaragtay waddanka ciraaq uu ka galay gargoortan marka haddii ay safaaraddana gargoortankaas gashay loona soo ogolaaday inaan dadka soomaaliya lagala baxaynin guryahooda goobahooda shaqana lagala laga qabsanaynin lagu qabanaynin waa arrin guul oo soo hoytay waayo waana uga mahad celinayna bilihii janaayo iyo maarso ee sanadkan waxaa laga masaafuriyey dalkan maraykanka ku dhowaad laba boqol oo soomaali ah oo laga dejiyey magaalada muqdisho dadkaasi waxay isugu jireen kuwo loo diiday sharciga dalkan iyo qaar lagu eedeeyey inay dembiye ka galeen dalkani hadda waxaa xabsiyada ku jira kuwo kale oo tarxiil sugayaal ah sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjiduldaco ee magaalada st paul ee gobolka minnesota islamarkaana ah sharciyaqaan ka shaqeeya howlaha socdaalka ayaa qaba in la badbaadin karay kuwii la tarxiilay iyo kuwa hadda xiran intaba maqaalaa jira oo xaqiiqo dot com aan ku qoray maqaalkaasi waxaa ku taalo afar kun oo soomaali ah dhuufintooda ma laga badbaadin karaa maqaalkaas qofkii si fiican u akriya wuxuu fahmayaa in kuwii la dhoofiyana la badbaadin kari kuwa hadda joogana la badbaadin karo laba sabab darteed ko qaanuun waxaa jira caalami ah waddanka maraykankana uu saxiixay oo maaragtay dhahayo qofka waddankiisa haddii ay ka jirto colaad ama dagaal ama aafooyin khatar ku ah nafta insaanka laguma celin karo laba waxaa kaloo diidaya inay celiyaan bishii march oo lasoo dhaafay sanadkan labada kun iyo todoba iyo toban homeland security laftigeeda oo waaxda socdaalka iyo iyo hay-adaha la xiriira hoos timaada ayaa waxay soo saareen sharci cusub oo dhahayo dadka soomaalida waa in dib loo cusbeenaysiiyaa sharciga t b s t s waa sharci kumeel gaar ah oo muddo laba sana ah qofka uu haysanayo waddanka uu joogi karo uu shaqaysan karo waxna uu baran karo cusbeenaysiintaasi oo bil ka hor la cusbeenaysiiyey waxay caddeen u tahay in qof soomaali aan la dhoofin karin tan iyo markii xilka madaxtinimada dalkan maraykanka loo dhaariyey madaxweyne donald trump ayaa waxaa dalkan maraykanka laga dhoofiyey boqolaal ruux oo kasoo kala jeeda dalal badan oo caalamka ah oo ay ku jiraan soomaalida dadkan ayaa u badnaa kuwo aanan sharci haysan iyo qaar kale oo lagu eedeeyey inay dembiyo culus galeen
nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintaasi isugu kaay soo duwa halkaasi aad ka dhageysanayseena waa v o a washington dhegaystayaal waxaan idin xusiisinaynaa idinlana socodsiinaynaa in idaacaddeenna galabnimo iyo tanfiidnimo ee maanta oo khamiisa aan idinkugu soo gudbin doono barnaamijka kulanka dadweyne oo ay laanta afka soomaaliga ee v o e da ku qabanayso maanta magaalada nairobi barnaamijkan waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo kale ah qaybta koowaad waxaa looga hadlayaa doorka saxaafadda xorta ah ee dalalka colaaduhu ay ka jiraan halka qaybta labaadna looga hadlayo wakhtiga kala guurka ee haatan soomaaliya ay ku jirto haddaba ha moogaanin inaad idaacaddeenna maanta kala socotid kulanka dadweyne ee laanta afka soomaaliga ee v o edu ay ku qabanayso magaalada nairobi ee dalka kenya
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington xasan shiro sheikh oo ah nin muddo aada u dheer usoo dhaqdhaqaaqaya difaacidda xuquuqul insaanka iyo dadka ka shaqeeya ayaa xalay la guddoonsiiyey abaalmarinta richard holbrook award oo ah abaalmarin la siiyo dadka u shaqeeyo bulshooyinka ay ka dhasheen gaar ahaan dadka bulshada kasoo dhex muuqda lagu siiyo magaaladan washington saare cabdi axmed ayuu uga waramay dareenkiisa sida la sheegay oo markii la abaalmarinta laysiinayay habeen xalay la sheegay waxay ahayd shaqada ururka aan madaxda ka ahay iyo aniga shaksiyan hogaanka aan siiyey in lagu difaaco dadka difaaca xuquuqda aadanaha khaasatan wadamada hadda uu ka jiro dagaalo dagaalada sokeeye amba siyaasad ahaan aan xasilnayn dadkaasi kasoo dhex baxay dhibaato daraaddeed uga soo cararay ee ku sugan wadamada deriska ah sida hogaanka aan anigu joogo iyo iyo iyo tiamka aniga aan madaxda ka ahay siday igu gurmadeen ay ay u badbaadiyeen ay u dhiig dhaqeen ay u siiyeen hoyaad ay u siiyeen meelay ku hergalaan iyo shaqadii ay qaban jireen meelay kasii wataan iyo wax kastoo ay u baahnaayeen intii awooddanada aheyd amba mandatekeena uu saamaxayay ayaa horta ugu weyn abaalmarinta qeybta laga siiyey waxaa kaleeto iyadana jiray in hogaanka aan qabanayo amba amba leadershipkayga sida aan kor ugu qaadno heerarka difaaca xuquuqda aadanaha qaaradda africa wat
marka isku darkoodii waa shaqada aan maalin walba ku jiro ee aan qabto ayaa la aqoonsaday waxaan rabaa zahra inaan meeshan kuu sheego dadka shaqada aan hayo kala qabto waxay naftii hore u yihiin inay badbaadiyaan dadka kale inay aqoonsadaan difaacayaasha kale laakiin marnaba ayaga uma wakti uma helaan inay ayaga wax isu taraan amba ayaga ay magaciisiyaan marka tan waxay ku tusinaysaa waxaan malaysanayna maahayn waxay ku tusinaysaa in shaqooyinka aad qabanaysid in dad kalena ay banaanka kaa fiirinayaan ay inta aqoonsadaan ay markaas kaa abaalmarinayaan xasan shiro sheekh marka muddo ayaad kusoo jirtay howlahan ilaalinta xuquuqul insaanka dadka ilaaliya inaad maaragta u shaqayso guud ahaan afrika dhowr dal intaan ka warqabo marka maxay noloshaada uga dhigan tahay abaalmarinta lagu siiyo lagu aqoonsaday waxa aad qabanaysay waxay uga dhigan tahay inaad howl gasho oo aada isxilqaanto oo aad qabato wixii waajib ahaa oad isfartay amba ad arkaysay inay xaq tahay inaad samaysid waa mid mid kalena waxay tahay in arrintaasi balow eego la qiimeeyo ururo intaa la eg oo caalami ah inta fariistaan ay baaraan degaan boqolaal dada oo shaqooyinka aan qabanin oo kaleetana qabtan adduunka way jiraan aqoonsado ee dhaha alla ilahay markaan qofkaas hoggaankiisa iyo ururkuu madaxda ka yaha ayaa arrintan mudan waxay tahay arrin oo taariikhi bay aniga nolosheeda ku tahay waa garta dawlado way siiyeen ay kamid tahay maraykanka ay adda maaragtay shahaadada ugu sarreysa ee difaaciyaasha xuquuqda aadanaha oo oo secretary xogeyihii arrimaha dibadda hillary clinton ay gacanteeda nagu siisay laakiin tan waxay uga duuneed kuwan kaleeto america baa isiisay maxaa yeelay shanta boqol ee dada ee fadhiyey xalay hoolka lagu siiyey waxay ka koobneed dhammaan qeybaha kala duwan ee maraykanka taaba ay uga duwan tahay inay hal dawlad ku siiso amba ay qof kale kusiiso laakiin shacabka iyo iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xaqa qaxootiga ee waddanka iyo madaxdii dawladda iyo madaxdii ganacsiga iyo safiiradii waddanka joogay oo qaybo kala duwan adduunka ka jira oo qaarkood ay qaxooti ahayn ayaga lafaantooda sida kosovo ah, sida soomaaliya sida maaragtay waddamo qaas afghanistan ee meeshaa lagugu aqoonsado madal waxay ahayd aada cajiib u ah waxaa kaleeto idan hoostaan ka xariiqayaa ah, richard c holbrock wuxuu ahaa diblomaasi naftiisa u huray in uu badbaadiyo dadka qaxootiga ah adduunka isaga oo kaashanaya mas-uuliyaddii uu ka hayay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka muddada dheer wuxuu ahaa isagoo soddon iyo sagaal jir ah oo nin dhalinyaro ah oo ah assistant secretary of state amba kalkaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda dowladdii carter madaxweyne carter ninkii ku adkeystay in indochina qaxootigeedii oo heehaabayay badaha dhexdooda hong kong laga eryayey bangkok laga eryayey inuu yidhaahdo dadkaani waa in ay helaan in la dejiyaa maraykanka iyo meelo seefa oo aan badbaadinaa waa garta marka ta isagu ahaa nin two third amba labo marki loo dhigo se- saddex marki loo dhigo labo america baa soo qaaday inta kalena wuxuu ka dhaadhiciyay caalamka intiisa kaleeto sida sweden sida u k sida wadamadaas kaleeto ayagana kala qaybsadeen isaga ayay ahayd initiative-kiisa iyo in uu ku adkaysto in arrintaas wax laga qabto waata ugu marka wuxuu ahaa dambayntii nin caalamiya waayahay xasan shire ugu dambayntii howlahan la xiriira ilaalinta xuquuqul insaanka iyo dadka difaacayaasha xuquuqul insaanka muddo intee leeg ayaad kusoo jirtay wallahi zaro markaan runtaan kuu sheego n anoo di- anoo wax difaacaya oo oo oo oo doodaya oo xaqa ka hadlaya ayaanba xusuustayda markaan dhalinyarada ahaa iskuulsha xasan barsame ilaa iyo jaamacaddii aan ka tegay n ilaa iyo aan macalin bare ka naqday maldives ilaa iyo aan kusoo noqday soomaaliya xaruntii door ismaaciil jimcaale aan dhinac ka aasaasay ilaa aan ka dhisnay daladii ku-xirka nabadda iyo xuquuqda aadanaha ilaa iyo aan maaragtay exilkaan imid oo barnaamijkan kaleeto dib loogu naqanayo africa aan ka shaqeeyey all my life anigu shaqo kale ma qabanin aan ka ahayn markaan macalinka ahaa oo aan maaragtay maldives macalinka ahaa inta kale waxaan ka shaqaynayay dhowrista iyo iyo iyo iyo iyo iyo sharafta bini aadamka particularly dadkayga afrikaanka ah iyo dad dalkayga soomaaliya dadkoodu inay nabadna ku noolaadaan xuquuqdooda iyo xaqooda ay helaan waajibkoodana ay gutaan kaasina waxa uu ahaa xasan shire sheekh gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka afrika xalay ayaa magaaladan washington lagu guddoonsiiyey abaalmarin dhinaca xuquuqda aadanaha ah waxaana uu u warramaya wariyaha v o eda sahra cabdi axmed
markanna magaalada muqdisho magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalkaba waxaa ka jira dad muruqmaal ah oo ka shaqeeya dhagax jebinta kaawada loo yaqaano ee ay dadku ka soo saaraan dhagaxyada guryaha lagu dhiso dadkaasi ayaa la kulmo caqabado badan inta ay hooshaasi ku jiraan iyaga oo ku shaqeeya dhaqaale aada u tiro yar haddaba wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa waxa uu booqday kaawada dhagax jebinta ee magaalada muqdisho warbixintan ayuuna nooga soo diray jebinta dhagaxa waa mid ka mid a shaqooyinka ugu adag oo ay qabtaan dadka muruqmaalka ah dad dhanyar ayaa subax walba u kal lahaa kaawooyinka dhacaduleedyada muqdisho si ay uga soo saartaan nool maalmeedkooda shaqada la qabta ayaa ah diyaarinta kaawada qodidda jebinta kala saaridda dhagaxa iyo jayga
afartan sanaan ka sheeganaya waxaa uu- dhagaxaan waxaa maaragtay waxaa lala galaa biro iyo badiilo godad haddaba aad arki doonto meelahaas ku yaalla hadda aad arki doonto Waa- aa- aa lala galaa saddex mitir laba mitir camala dhulka hoostiisa dhagax hoostiisa la qodaa waxaa loo sameeyaa tiirir macnaha marka uu isu- een, dhaqaaq isu sameeyo tiirirkaa laga jaraa waa laga baxaa saasuu kusoo dhaca cabdirashiid ibraahim waa wiil dhallinyaro ah oo gunta hoose kaawada xilligaasi qodayey wuxuuna uga warramay v o a shaqadan adag uu ka shaqeeyo meesha hoosan qodaya waa dhagax waa dhacaa waa ku dhaawacme dhagax mugaajibee biraa kugu faninayso guunyo aa layidhaha waa kugu fanine marka dhibaatagaas badan uu leeyahay hadda lacag hadda maha aan ku qodaa joornaanta male hadday wax ku gaaraan adigay ku gaareen cid oo daawo baxaysa male cid oo kugu masuufayso aa raashinka baxaysa male marka dhagax meeqa ka heshaa marka dhagax uu gaaro dhagaxa marka uu gaaro kaarakada lowirka waxaa laga helaa afar boqol oo shilin soomaaliya qofka ku leedaha qof ku leeyahay beriga manaad iyo soo baartaysa bil aad baartihiisa uu soo dhacana ee aad ka xanuunsatana bilaa sheer aad tahay sheer waxba sheer kumadid
dhibaatooyinkaa la kulantaan kaawada bal iga sheekay dhibaatada dadka waa ka kordhacda kaa dhibka dad oo haddii la kuuran yahay waa waa ku faninaa waan kuu sheegay qalabka lagu shaqeeya adigu jeebkaaga yahay oo hadda qof cidna baxaysa male marka noocaas baa looga shaqeeya dhallinyaradan ayaa si maalinla halkan u yimaada waxayna la kulmaan caqabado soo wajaha oo qaarkood kaawadaya kusoo dunta wayna ku nafwaayaan haa dad badan oo kaawo ku dunta waa jirtaa hadda ka hor meeshaan anakoo ka shaqayhayna ayaa baabuur un lagoo rarowhayna aa kaawo soo duntay markii soo duntay kaawadii laba nin waa ku dhimatay baabuurkiina walaxaa ku gaaray dad badan oo aniga ka mid ahna waa ka fakadeen marka wagaas kabacdi waxaa la wacay baallo haddii baallo la wacay kadib markaas kabacdiyaa laga qoda berke mahee joogaan baalloo dhuku meesha diyaar nooguma ahin dadka muruqmaalka ka shaqeeya kaawada ayaa gacanta kula jira shaqo adag oo maalinla ah subax walba halkan ayay yimaadaan iyagoo u soo xaadira jabinta dhagaxa gadaasheeda waxaa ka muuqda dhagax weyn oo hadday ku mashquulsan yihiin jabintiisa way iga digayaan oo waxay ii sheegeen inaan ka fogaado oo khatar aan la kulmi karayo balse iyagu uma jeedaan khatarta kaga imaanaysa waayo noloshooda caadiga ayay ka mid noqotay jabinta dhagaxan muddo ayay ku qaadatay qodista dhagaxa gadaasheeda ka muuqda haddana wuxuu marayaa meel gebageba ah oo waxay ii sheegeen suuragalnimada inuu soo dhaco daqiiqad walba oo haddaan taagannahay cabduqaadir okey v o a kaawada duleedka muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oke markaana ciyaarihii iyo maxamuud mascade oo inoogu soo diyaariyey magaalada minneabolis
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska saddex kulan oo ka mid a ayaa habeenkii xalay ahaa layskaga hor yimid kooxda kubadda cagtae arsenaal oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa martigelineysay naadiga lester city oo ah kooxda koobka horyaalka dalkaasi difaacanaysa hase aatee kooxda kubadda cagtae arsenaal oo in dhoweyd baa la daalaadhacaysa guuldarrooyin fara badan macallinkooda iyo taageeraashuna ay iska soo horjeedeen ayaa kulamadii ugu dambeeyey aad moodaysay inay soo wanaagsanaanaysay kadib markii ay manchester city toddobaadkii lasoo dhaafay ka badisay oo koobka f a kaabka ay u soo baxday taasi oo culays fara badan ka riday macalinka kooxda arsenaal ee arsen benger kulankii xalay oo ahaa mid aad u adag islamarkaasina ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan ayaa kooxda kubadda cagtae arsenaal goola heshay goolkaasi oo darbo uu ku riday kooxda lester city ciyaaryahanka la yidhaahdo nacho monreal waxay ku dhacday robert houth oo difaaca uga ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee lester city taasi oo ahayd gool oo tareeto ah oo arsenaal ay guul dariqi ah ku heshay milisborow iyo sunderland oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka ingiriiska ayaa qarka u saaran inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi waxaana kulan xalna iskaga hor yimaadeen ay kooxda middlesborow ku badisay hal iyo eber labadan kooxood ayay suuragal noqon kartaa inay labadooduba ciyaaraha seerabida ku noqdaan natiijooyinka ka soo baxa ciyaaraha toddobaadkan layskaga imaanayo ee dalka ingiriiska crystal balis oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa martigelisay kooxda tottenham hatsba oo ah kooxay ka wada dhisan yihiin magaalada london tottenham hatsba ayaa waxay daba joogtaa kooxda chelsea oo shalayto badisay oo iyadu horyaalka dalka ingiriiska toddoba dhibcood ku hogaaminaysay tottenham saddexdan dhibcood crystal balis ay kala hor imaanayso waxay ahayd mid ay u baahan tahay wayna ka qaadatay oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta waxaa gool u saxiixay ciyaaryahan ericson oo tottenham qadka dhex uga ciyaara sidaasina saddex dhibcood oo dirqi ah ayay ku heshay kooxda tottenham waxayna ku soo dhowaanaysaa kooxda chelsea oo iyadu horyaalka dalkaasi ku hogaaminaysa toddobaatan iyo siddeed dhibic halka tottenhamna ay leedahay toddobaatan iyo afar dhibcood waddanka sbain haddii aan jaleeco horyaalka laliga kulamo adag ayaa laiskaga hor yimid barcelona iyo asasuuna oo ciyaarayay toddoba gool iyo hal waxaa ku badisay kooxda barcelona ciyaaryahankooda ay ku dhaartaan ee leonel messi ayaa goolashaasi laba ka mida saxiixay waxaa xusid mudan ciyaartooy badan oo ka mid a ciyaartooyda barcelona in la nasiiyey oo kulankaasi aanay soo xaadinin sida labada laacib ay ku duushay eneyesta iyo luis suarez dhinaca kale kooxda laganes ayaa lasbalma saddex iyo bar kaga badisay falanshi iyo real sociedad oo kulan adag uu dhex marana saddex iyo laba waxaa guushu ay ku raacday kooxda real sociedad kooxda real madrid oo ka imaanaysa guuldarradii caddii ka soo gaartay kooxda barcelona ayaa deportiva la carunia carag kala duldhacday oo lix gool iyo laba ayay kaga badisay waxaa xusid mudan ciyaaryahanadii ronaldo iyo karim benzima in aanay ciyaartaasi ciyaaraynin oo iyagana loo nasiiyey kulanka toddobaadkan bartamihiisa ay iskaga hor imaan doonaan kooxda atletica madrid ee horyaalka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano dhinaca kalena waddanka faransiiska kulan adag ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha paris saint german iyo monaco oo shan iyo eber waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee b s g monaco iyaduna quudaraynaysa kulanka ay toddobaadkan bartamihiisa ee champions leaga la ciyaari doonto yuventus ayaa xidigahoodii caanka ahaa kuwii ugu waaweynaa aan soo safin sidaasina waxaa kaga faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee b s g dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan waa mascado idinla siday nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubinta ciyaaraha inoogu soo diyaariyey minnesota halka aad kala socoteenna waa v o a haysaare maxaa noo xigo nuurow ka hor inta aanan heesta bal u gelin dhegaystayaasheenna waxa aan xusuusinaynaa lana socodsiinaynaa in idaacaddeenna galabnimo iyo tan fiidnimo ee maanta oo khamiisa aan idinkugu soo gudbin doono barnaamij kulan dadweyne oo laanta afka soomaaliga ee v o edu ay ku qabanayso magaalada nairobi barnaamijkan waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo kale ah qaybta koowaad waxaa looga hadli doonaa doorka saxaafadda xorka ah ee dalalka colaaduhu ay ka jiraan halka qaybta labaadna looga hadli doono wakhtigan kala guurka ee soomaaliya ay ku jirto haddaba ha moogaanin in idaacaddeenna maanta oo khamiisa aad kala socotaan kulankan dadweyne ee laanta afka soomaaliga ee v o edu ay ku qabanayso magaalada nairobi ee dalka kenya waa mahadsan tahay sahre cabdi axmed dhegeystayaal markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha
nabad iyo jeceyl iyo nolol barwaaqo ah nasiibkeenna aya haye nuur waa hees aad iyo aad u macaan sahara waxaana filayaa in xusuustii inay tahay waayo waayo yaa marka bal intaasi aan kusoo gebagabayno heeskaasi waxa ay ka mid ahayd heesihii uu horay u qaadi jiray fanaalkeennii weynaa ee zulva allaha caafiyo marka haatanna wadaad ayuu noqdayba zulva dhankii fanka waabuu ka yara gaabsaday in badan marka heeskaasi nabad iyo jeceyl iyo nolol barwaaqaa idaacaddeenna aroornimo ayaan kusoo gebagabaynaynaa
Nobody
This program has come to you from the Voice of America, Washington.